200.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nooga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska africa iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis afarlabaatanka bisha diseembar sannadka labakunshanyobanidaacadda saakayo caalamka waxaa soo jeedinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo ibraahim xasan daandurey
ha ogaadeen ciddii lagu soo qabto falkaas inaan waalidkood ka daba imaan karin cid kale ka daba imaan karin aanu gudbin doonno sharcigana waafajin doonno insha allah waxaan jecel inaan soo afjarro magacyadoodaanu haynaa liisaskoodii baanu haynaa guryahoodii baanu loo tilmaamay oo aan qaarkood daba joog magaalada boosaaso ayaa habeenkii waxaa laga cabanayaa dhallinyaro dadka dhac u geysata xaafadaha qaar
qodobada kale aan idin haynana waxaa ka mid ah qaramada midoobey oo sheegtay in ku dhowaad labaatan milyan oo ruux oo ku dhaqan bariga afrika ay qarka u saaran yihiin cunnoyari baahsan kadib roobabkii dabaylaha watay ee elniyo dad la sheegay tiradoodu inay gaarayso labaatan ruux oo ku dhintay dagaallo xalaytu ka dhacay dalkaasi yeman iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si buuxda shalay oo arbacaha ahayd waxa ay u taageereen dowlad cusub oo midaysan oo ka dhalata dalkaasi libiya taasi oo lagu heshiiyey toddobaadkii lasoo dhaafay iyadoo goluhuna uu ka codsaday dhammaanba xubnaha qaramada midoobay in si buuxda ay u taageeraan heshiiskaasi qaraarkaasi oo ay kafaalo qaaday britain ayaa waxa uu ugu baaqayaa golaha madaxtinimada ee libiya inay raacaan qorshayaasha lagu soo dhisayo muddo soddon maalmood ah dowlad cusub iyadoo ay qabanqaabinayso amnigeeda danjuraha libiya u fadhiya qaramada midoobay ibraahim dabashi ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee a p inuu jeclaan lahaa in uu arko qaramada midoobay oo dibcisa cunaqabateynta xagga hubka ee ku rogan libiya si dalkiisa uu awood ugu yeesho inuu iska daafaco kooxda daacish isagoon markaasi u baahan taageero xagga duqeymaha cirka ah oo kaga timaada dhinaca reer galbeedka golaha ammaanka ayaa waxa uu cambaariyey dhammaanba falalka argaxisanimo ee dalkaasi libiya oo ay geysatay kooxda daacish iyo taageerayaasheeda iyadoo uu walaac ka muujiyey xaaladda aadka u daran ee ka taagan dalkaasi xukuumadda cusub ayaa ah mid iyadu midaynaysa isla markaasna laga sugayo inay isu keento maamulka isku magacaabay maamulka islaamiga ah ee tripoli iyo dowladda caalamku uu aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay magaalada bariga ku taala ee tobruk
wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa cambaaraysay rabshadihii dhowaantan ka dhacay caasimadda jamhuuriyadda jabuuti war-saxaafadeed ay wasaaraddu soo saartay oo uu ku saxinaa afhayeenka wasaaradda john kirby ayaa sidoo kale dowladda jabuuti loogu yeeray inay si deg deg ahy u sii dayso xubnaha mucaaradka ee la xiray kirby ayaa tacsi u diray ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weeraradii iyo rabshadihii hareeyey caasimadda jabuuti maalmo ka hor war-saxaafadeedka ayaa loogu baaqay dowladda jabuuti inay xushmayso xuquuqda hadalka ee shacabka jabuuti iyo golaha ururada nabdeed waxaan ugu yeeraynaa dowladda jabuuti iyo siyaasiyiintu inay sameeyaan wadahadal looga fogaado rabshado dhaca mustaqbalka ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka kaasoo intaasi ku daray in mucaaradka iyo dowladdu ay dib u bilaabaan wadahadallada nabdeed si loo xaqiijiyo inay dhacdo doorasho nabadgelyo oo cad sanadka waxaanu mar kale xaqiijinaynaa taageerada aan u hayno wadahadalladan iyo ballanqaadka dowladda jabuuti ee ku aadan xoojinta dowladnimo dhammaystiran iyo horumar ayaa lagu soo gebagabeeyey war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka
hay-adda caalamiga ee u dooda xuquuqda aadanaha ee amnesty international oo hore u dhaleecaysay duqeymaha cirka ee russiya ay ku hayso dalkaasi syriya ayaa waxaa warbixin cusub oo shalow arbaca ahayd ay soo saarta ku sheegtay in duqeymahaasi ay ku dhinteen xumus idlib iyo gobolka aleppo ugu yaraan laba boqol oo qof amnesty ayaa waxay sheegtay in duqeymaha ruushya ay burburiyeen cusbitaallo iyo guryo iyadoo intaas ku dartay in baaris ay samaysay ay muujinayso in wax dagaalyahano ah aanay joogin halkaasi fariisimo militarina aanay ka agdhoweyn madaxa barnaamijka amnesty ee bariga dhexe iyo waqooyiga africa philip lother ayaa waxa uu sheegay in duqeymaha cirka ay u muuqdaan kuwo si toosa loola beegsanayo dadka rayidka iyo goobaha ay ku nool yihiin oo aanay jirin markhaati cad oo caddaynaysa fariismo military iyo weliba xarumo caafimaad iyadoo markaasina taasi ay keentay dhimashada iyo dhaawaca dadka rayidka falalka noocaasi ihna loo arki karo laguna tilmaami karo dembiyo dagaal amnesty waxay sheegtay in rushia ay adeegsatay rasaasta la mamnuucay ee cluster iyo bambooyinka aan la hagin afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi rushia igor konashanof ayaa isagu waxa uu beeniyey eedeymahaasi oo uu ku tilmaamay been la dhuudhuubay
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale ayaan idin leenahay waxaad degaysanaysaan warkii caalamka oo idinkaga imaanayay idaacadda v o a oo si toosa uga dhegaysanaysaan washington biliiska magaalada boosaaso ayaa xiray qaar ka mid ah dhallinyaro la sheegay inay habeenkii magaalada ka geystaan falal liddi ku ah ammaanka kuwaasoo qaarkood ku eedeysan inay dhac dadka u geystaan gaar ahaan dadka isaga gudba xaafadaha qaar ee magaalada boosaaso arrintaasi ayaa waxay walaac ku abuurtay dadka ku dhaqan magaalada faadumo yaasiin ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada boosaaso
dhalinyaradan ayaa inta badan waxa ay weeraro dil iyo dhacba leh ka geystaan xaafadaha magaalada boosaaso sida goobaha ganacsiga dariiqyada mugdiga ah waxaana ay ku hubaysan yihiin mindiyo iyo ulo waxaana arrintani ay sababtay in dadweynaha ay soo wajahdo inay ku adkaato booqasho iyo dukaamaysi taliyaha saldhigga bartamaha ee magaalada boosaaso gaashaanle yuusuf axmed ciise ayaa v o a u sheegay inay hayaan qaar ka mid ah dhallinyaradan kuwo kalena ay maxkamad horgeeyeen islamarkaasna ay wadaan howlgallo ay ku soo afjarayaan rabshadaha ay wadaan dhallinyaradani ilaa iyo hadda waxaa noo xiran dhallinyaro ee ilaa toddoba gaaraysa oo lagu hayo falalkaas qaybtood waanu gudbinnay oo maxkamadda maanta la saaraya qaybna horey baa maxkamadda loo saaray qaybna insha allahu ilaa xaddaanu geynaynaa oo dhammaantood wada qiraal ah ha ogaadeen ciddii lagu soo qabto falkaas inaan waalidkood ka daba imaan karin cid kale ka daba imaan karin aanu gudbin doonno sharcigana waafajin doonno insha allah waxaan jecela inaan soo afjarro magacyadoodaanu haynaa liisaskoodii baanu haynaa guryahoodii baanu loo tilmaamay oo aan qaarkood daba joognaa haddii ilaahaga idmo bilaa u horreeya waxaanu jecla inaan soo afjarmaane waxaas dadkuna ay nabad ku noolaadaan haddii ilaah idmo.
ibraahim faarax oo ka mid ah dadka deegaanka boosaaso oo aan kula kulmay gudaha saldhigga bartamaha magaalada boosaaso ayaa iiga waramay dhibaatada ay u geysteen dhallinyaradan ibraahim baa laydhahaa aabba ka mid ah aabbayaasha boosaaso degan saakay waxaan la taagnahay eh, saldhiggaa waxay keenay gabaraan adeero ahay bay dileen waxay ka qaadeen iska daaya hortay jilciyeen ee nabarka gaarsiiyeen ilkaha ka rideen waxay u adeegsadeen gacan iyo toorey toorey baa lagu rabiinanaya qofka hadduu qofku dabco inuu arko ama qofka eego waxaa lagu samaynayaa in la dilo oo la garaaco xataa hadday wax ka waayaan marka horeba waa la garaacaya qofka waa la jilcinaya markii la jilciyo baa wax laga qaadan waxaad arkaysaa kuwa lagu faarqiroobay tan la dilay qofkana dilan yahay waxna aan laga qaadan awl baana waxba sidan maxaa dad ka dilaysa marka waa wax aad u culus intii sannadahan ahayd bay soo korodhay weliba hadda eh, saddexdii afartii bilood oo u dambeysay sanadkan oo lasoo xagaa noqday sidoo kale mid ka mid ah dhallinyarada booliisku ay gacanta ku soo dhigeen oo magaciisa ka gaabsaday ayaa sheegay inuu u xiran yahay dhaawac mindiyeed oo uu u geystay nin ka dhaga adaygay inuu moobeelkiisa si fudud u dhiibo derbi bay fadhiyaan gabar buu la sheekaysanayay kadibna labaanu hayn aan ku leexanay igu soo booday tooreedan ku sare igaga dhacday garabka halka garabkaaba kaga dhacday tooreedu marka ugu horreysa aad dhaawac qof u geysatay baa.
haa muxsin oo ka mid ahaa dhallinyarada ay booliisku gacanta ku soo dhigeen ayaa v o a u sheegay in muddo sannada uu ka mid ahaa dhallinyarada wax dhibaataysa anugu adugu sanadkii hore anuu iska bilaabay iska dhalinyarada iyo waxaasaan arkay anugu raggaasaan iska raacay shan qof aan ahayn booliska annagoo qo- qayb xaafadooda joogto qaybna ayagoo waxaa faraha kula jira ayay soo qabteen boolis waxyaalaha ugu badan ee dhallinyaradanu ay bulshada ka furtaan waxaa ka mid ah taleefoonada gacanta waxaana uu muxsin sheegay inay jiraan qaar iyaga ka mid ah oo aqoon u leh sida loo jebiyo lambarka sirta ah ee ay dadku ku xirtaan telefoonka dhalinyarada qayb baa ka jebisa oo taqaana ka jebisa qayb waa maqantahay qaybtoos qaybta maqan miyay ku jiraan oo u takhasus oo gabano yaryar u bartay waxaas ayagaa ka jebsadaa waxa uu kaloo intaa ku daray inay jiraan shakhsiyaad dhallinyarada ka iibsada telefoonada ay soo dhacaan howlgalkana qayb ka ah qofka miineynayaa jira oo da- nin- raggan dhallinyarada u sheegaya oo dhahaya anaga kaa iibsanin baalkan ama iyagoon ahaynbay u dhahaya nookan adigu berri ama saad qofkiina isku qafilaya mar lacag buu u sheegaya dhallinyaradun saas ugu qafilaysaa waxay haa dad adigu ama dukaamiya haysta ama wax haysta booliisku hadday kaa codsadaan dadka inaad tusto ka war maxaa kaaga qorshaysa waqtigii layla baan baan sugaya ka sokow amni xumada ay dhallinyaradu ku hayaan gudaha magaalada boosaaso ayaa haddana waxaa jira isku horimaadyo mararka qaarkood iyaga qudhooda dhex mara kaasoo sababa dhimasho iyo dhaawac faadmo yaasin jaamac v o a boosaaso
qaramada midoobey ayaa sheegtay in in ka badan milyan oo ruux oo ku nool bariga afrika ay qarka u saaran yihiin badbaado la-aan xagga cunnada ah oo ay sababeen dabaysha elniyo iyo colaado isbiirsaday oo ka jira gobolka rene ruvaga ayaa warbixintan nooga soo diray nairobi waxaase soo koobaya ibraahim xasan daandure oo stuudiya ugu heliya
urur goboleedka igad ayaa arbacadii shalay ahayd wuxuu ku degay in saamaynta abaareed ee bariga iyo bartamaha afrika ay sii socon doonto madaxa xarunta saadaasha cimilada ee urur goboleedka igad guuleed carton ayaa wuxuu sheegay in dalalka bariga iyo bartamaha afrika ay roobab badan heli doonaan kuwaasi oo aanan ka soo horrayn doonin ilaa iyo bisha maarj ee soo socota The drought in the north sector will continue till the next rainy season.
abaarta ka jirta qaybaha waqooyi ayaa waxay sii socon doontaa inta laga gaarayo xilli roobaadka dambe oo ka di'i doona bariga iyo koonfurta dalka kenya uganda iyo tanzania gaar ahaana agagaarka harooyinka great lakes ilniniyo ayaa la dareemaa marka heer kulka bartamaha iyo badda basifiga ee bari uu diirimaad la yimaado taasi u dhalisa wareegga hawada ilniniyo ayaa waxaa laga dareemay bariga afrika horraantii bishii mey kadib markii xaalado abaareed ay saameeyeen soomaaliya etoobiya iyo suudaan sida laga soo xigtay madaxa xafiiska isku xirka ee arrimaha aadminimo ee qaramada midoobay peter manfield ayaa waxaa dad lagu qiyaasay siddeed iyo toban milyan iyo bar ruux ay qarka u saaran yihiin macluul ka dhalatay abaar iyo colaadaha gobolka There are a number of other conflict dynamics in the region which are new this year. Which are waxaa ka jira gobolka sanadkan colaado waxyeello cusub oo aadminimo soo kordhiya gaar ahaana dalalka burundi koonfurta suudaan iyo yemen taasi oo u baahan waxqabad iyo nafbadbaadin muddo gaabana abaarta gobolka ayaa si gaar ah oo xun u saamaysay etoobiya iyadoo dowladda ay codsanayso in ka badan hal bilyan oo dollar oo gacan ka geysta quudinta in ka badan toban milyan oo ruux dalalka soomaaliya iyo suudaan ayaa iyana abaartu ay saamaysay afhayeenka barnaamijka cuntada ee adduunka ee w f p charles macdonald ayaa waxay sheegtay in dagaalada awgood ay adag tahay kuna adag tahay hay-adaha gargaarka in ay gaaraan meelaha sida aadka ah gargaarka looga baahan yahay And then combined with that, we now have erratic rainfall. and- taasi waxaa weeliya roobab di'id aan caadiyahayn iyo xilligii beero gurashada koonfurta suudaan ayaan u wanaagsanayn rajada sidaan u qabnay waxaad u malaynaysaa soomaaliya in ay wajahayso xaalad taa la mid ah oo la xiriirta walaaca colaadaha dad lagu qiyaasay saddex boqol oo kun oo ku nool afrikada bare ayaa waxaa abaarta darteed ay uga barakaceen guryahoodii
warbixintii leni rufaga ibraahim xasan daandurey ayaana soo koobayey
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad toos uga dhegeysanaysaan washington mudaharaadyada qowmiyadda oroma ee etoobiya ayaa galay bishoodii labaad qowmiyadda ayaa waxa ay kasoo horjeedaa qorshe lagu ballaarinayo caasimadda etoobiya ee aadisababa iyo iyaga oo ku eedeynaya dowladda inay u diidan tahay inay helaan wax awooda matt vander wolf ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada ginji oo ka mid ahayd magaalooyinkii ugu horreeyey ee ay dibadbaxyadu ka dhaceen bishii november jamaal axmed cusmaan oo istuudiyaha ugu weheliya ayaa noo soo koobaya iskuulaadka ayaa xiran weli laakiin xarumihii ganacsiga ayaa dib loo furay kadib markii ay xirnaayeen muddo ku dhow hal toddobaad waxaana weli ay jirtaa xiisad oo ay ka taagan tahay magaalada yar ee genji oo siddeetan kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada adis ababa ciidamo biliisa ayaa taagan wadooyinka waxaana ay samaynayaan baaritaano ku aadan amniga oo gudaha magaalada iyo gudaha iyo magaalada intuba mid ka mid ah dadka goobjoogyaasha ah ayaa sheegay in inkastoo ganacsiga dib loo furay haddana xaaladdu inay tahay mid aan weli deganayn oo ay xiisadi jirto
ይቻላል እኮ ግን ያው ብዙ ሰው እንትን አይልም። ብዙ አሁን እንደድሮ አይወጡም ማለትም ተወጣቶች waxay leedahay ma jirto bandow rasmi ah oo magaalada saaran balse dhallinyarada ayaa halis ugu jira in si aan kala sooc lahayn loo xiro haddii ay bannaanka u baxaan fiidkii dowladda ayaa doonaysa inay ballaariso adis ababa taasoo sheegtay inay doonayaan inay wadaan qorshayaal lagu horumarinayo magaalada nin dukaanle ah oo ka qayb qaatay dibadbaxyada ayaa sheegay in dadka qorshahaasi madaxda ka ah inaysan fahamsanayn inay noloshu adag tahay dadka isaga la midka ahna aysan ka faa'iidaynin horumarada ay dowladdu ballan qaaday
እዛ ላይ ደግሞ ማለት ነው እንደነሱ ለመኖር ያልቻልኩበት ማለት ነው እነሱ አሁን ቤት- wuxuu leeyahay ma jiro wax faa'iido ah oo ay helayaan dadka maalgashiga ku leh bannaanka ee qaadanaya dhulkooda waxa uu leeyahay dadka maalgashanaya ayaa keliya waxay bixiyaan hal dhibic shan doolarka maraykanka taasoo laba doolar ka yar maalintii taasina ma ahan mid luquudan karo bakele gerba oo ah hogaamiyaha mucaaradka ee oromo federal congress kuna nool adama xaruntii hore ee gobolka oromiya ayaa sheegay in oromada aan weligeeda loola dhaqmin si siman sida bulshada kale waxaana uu dowladdu ku eedeeyey inay tahay midii ugu darnayd ee sida xun ula dhaqanta oromada sida uu yidhi The ruling classes usually they think that Oromo is a threat. Uh, one day they will.
heerarka maamulka waxay had iyo jeeraale u malaynayaan in oromo ay halis tahay maalintaasi way ka imaan doonaan sidaa darteed waa in loola dhaqmaa waddo aysan ku helin wax awooda tusaale wax awooda kuma lahan militariga dhammaan taliyayaasha militariga waa qoomiyado kale xisbiga bekelo hogaamiyo ayaa waxa uu leeyahay in shan iyo toddobaatan qof ay ku dhinteen banaanbaxyadaasi dhacayay tan iyo bishii hore waxaana uu sheegay in xubno badan oo ka mid ah xisbigiisu la xiray afhayeen u hadlay dowladda oo la yidhaahdo gatejow rida ayaa v o a u sheegay in ciidamada ammaanku ay isxakameeyeen iyadoo weli ay xaalado jiraan
warbixintaasina waxaa noo soo koobayey jamaal axmed cusmaan halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale ayaan idin leenahay maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa xalay weerar xoogan ku qaaday magaalada ticis ee dalka yemen kuwaasoo isku dayaya inay magaalada qabsadaan dagaalkaas ayaa waxaa ku dhintay tiro dada iyadoo dhaawacyo kalena ay ka dhasheen wariyaha v o a qaahira xuseen saxnuuni oo xaaladda dagaalka indheydheynayay ayaa warbixintan masar nooga soo diray sagaal iyo toban qof ayaa geeriyootay kadib markii dagaal qaraar uu xalay ku dhex maray dhul ku xeeran magaalada ticisa ciidamada dowladda dalka yemen iyo maleeshiyada xoutiyiinta ee dalkaasi iska horimaadyada xoogooda ayaa waxa uu ka dhacay jihooyin dhowr ah oo soo gala magaalada ticisa ee bartamaha dalkaasi yemen war murtiyeed ka soo baxay jabhadda shacbiga ee dalka yemen ayaa lagu sheegay maleeshiyada xuutiyiinta oo taageero ka helayay ciidamada madaxweynihii hore ee dalkaasi inay weeraro dhowra ay ku soo qaadeen magaalada ticisa si ay u qabsadaan qaybo ka mid ah magaaladaasi bayaanka kooxaha waxa iska caabinta ee waddankaasi ayaa lagu xusay in kooxaha muqaawamada shacbiga iyo ciidamada dowladda yemen inay iska caabiyaan weerarada uga yimid dhinaca maleeshiyada xuutiyiinta kuwaasoo sababay geerida sagaal iyo toban ka mid ah labada dhinac halka dhaawacuna lagu sheegay in ka badan afartan qof ururka dhakhaatiirtaan xuduudda lahayn ayaa warfideenka u sheegay maleeshiyada xuutiyiinta inay diideen gargaarka dhinaca daawada ahi in la gaarsiiyo qaybo ka mid ah magaalada ticisa kadib markii ay go-doon geliyeen aagaasi dhinaca kale diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga carabta ayaa duqeeyey goobo ka mid ah meelaha ay joogaan dagaalyahanada xuutiyiinta iyo ciidamada madaxweynihii hore ee dalkaasi cali cabdalla saalix xili wararka laga helayo yemen ay sheegayaan in weli dagaal baan uu ka socdo dhulka ku xeeran magaalada ticisa saraakiil u hadashay isbahaysiga ay hogaaminayso boqortooyada sacuudi arabiya ayaa u sheegay warfidyaenka duqaymihii ugu dambeeyey oo ay fuliyeen diyaaradahooda inay dileen in ka badan tobaneeyo ka mid ah maleeshiyaadka xoutiyiinta arrimahan ayaa kusoo beegmaya xili mas-uuliyiinta ururka xoutiyiinta ay sheegeen inay gantaalo ay la dhaceen goobo shidaalka ay ku kaydsato shirkadda aramco meel u dhow magaalada jizaan ee koonfur galbeed ee dalka sacuudi arabiya laakiin saraakiil u hadashay boqortooyada sacuudi arabiya ayaa sheegay inay ka hortageen gantaalaha xoutiyiinta ay ku soo tuureen dhinacooda xuseen saxnuuni v o a qaahira
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan oo istuudiyaha ugu heliya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha bilyaneerka u dhashay waddanka jordan xasan cabdilaahi ismaaciig ayaa la sheegayaa inuu indhindhaynayo inuu shir ku yeesho amaba uu la wareego kooxo ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska kadib markii bilyaneerkaasi uu ku jah wareeray islamarkaasina uu ku xaajisay horyaalka dalkaasi germany oo uu saami boqolkiiba lixdan gaaraya uu ku lahaa naadiga kubadda cagta kun sideed boqol lixdan ee munikh hadda waxa uu rajaynayaa inuu iibsado naadi ka tirsan horyaalka ingiriiska iyadoo kooxo dhowr lala xiriirinayo xasan cabdilaahi ismaaciig ayaa daawaday ciyaartii arsenal iyo manchester city ee horyaalka dalkaasi ingiriiska iyo sidoo kale kooxda chelsea iyo sunderland oo toddobaadkan ay kooxuhu ciyaareen madaxa naadiga kubadda cagta manchester united ayaa doorbidaya in beb guardiola uu noqdo tababaraha xiga ee naadiga manchester united iyadoo sidoo kale ay jireen warar lala xiriirinayo naadigaasi tababare jose morino waxaana hadda soo baxaya in ed woodward uu si weyn indhaha ugu hayo beb guardiola oo toddobaadkan sheegay in xagaaga marka uu dhammaado uu kasoo tagayo naadiga kubadda cagta ee bayan munikh islamarkaasina lala xiriirinaya naadiga manchester city gardiola ayaa sidoo kale lala xiriirinaya naadiga chelsea oo dhowaantan iska xihiisay macalin jose morino oo isaguna sheegay inuu doonayo inuu u wareego koox kale sida ugu dhaqsiha badan uusan doonayn inuu nasiino qaato ed woodward ayaa waxa uu dhinaca kale doonaynin in macalinka cadaadiska saaran ee waddanka holland u dhashay luis van hall uusan ka celinin shaqada inkastoo lagu canaananayo qaab ciyaareedka liita ee naadiga manchester united ay soo bandhigayso waxaana uu doonayaa ed woodward in luis van hall uu naadiga kubadda cagta manchester united sii la eliyo ilaa iyo xagaaga soo socda naadiga kubadda cagta ac milan ee dalka talyaaniga ayaa rajaynaysa inay la soo wareegto ciyaartooyga vasquis warar soo baxaya ayaa sheegaya in franco vasquis uu dhammaystirayo heshiis uu ugu wareegi lahaa naadiga kubadda cagta ac milan ri sports ee dalka talyaaniga ayaa soo warisay in milan inta badan ay dhammaystirtay heshiiskaasi ay ciyaartooygaasi reer balerma uga keenayso naadiga balermo oo naadiga kubadda cagta ac milanna ay heshiiskaasi dhammaystirtay xeryan franco ayaa sidoo kale ac milan si aada loola xiriirinaya waxaana sidoo kale jirtay in kooxaha yuventus roma iyo inter ay dhammaantooda xiiseynayeen ciyaartooygaasi naadiga balermo naadiga fiorentina ayaa raadinaysa sidii ula soo wareegi lahayd ciyaartooyda naadiga atlana u ciyaara ee alekhandro gomes iyo martin dirun polo soza ayaa xaqiijiyey in naadigu ay u baahan tahay in la qalabeeyo janwarida soo socota si ay usii wado dadaalka ay ugu jirto sidii ay u hanaan lahayd horyaalka zeria ee dalka talyaaniga fiorentina ayaa samaynaysa wax kasta ay doonayso inay kula soo wareegto ciyaartooyda labada ah ee u ciyaara naadiga atlana iyadoo atlantana ay weydiisay ciyaartooydaasi in xagaagan marka uu suuqa kala iibsiga ciyaartooyda uu furmo ay kusoo wareegaan naadiga fiorentina ciyaartooyga khadka dhexe ee naadiga bayern munich ciyaartooyga khadka dhexe ee naadiga bayern munich tiago alcantara ayaa sheegay inaanu ku xirnayn macalin beb guardiola oo la sheegayo in xagaagan markuu dhammaado horyaalka dalka ingiriiska uu aadi doono diago alcantara oo hore naadiga barcelona ugu soo ciyaaray hase yeeshee markii macalin beb guardiola uu wareegay naadiga bayern munich uu ka mid noqday ciyaartooydii ugu horreysay ee macalin beb guardiola uu keeno gegada alens arena stadium ayaa haddana urar soo baxay waxay sheegayaan in tiago alcantara uu ka mid noqon doono ciyaartooyda u raaci doonta guardiola horeelka dalka ingiriiska waxaase uu ka dhawaajiyey in isagu uusan ku xirnaynin marnaba beb guardiola uuna mustaqbalkiisa yaallo hadda naadiga bayern munich naadiga barcelona ayaa waxaa la sheegayaa in suuqa kala iibsiga ciyaartooyda marka uu furmo janwarida soo socota in qaar ka mid a ciyaartooydeeda ay iska dirto kuwo kalena ay si amah ahaan ula soo wareegto ciyaartooyda naadiga ka tagi doona waxaa ka mid ah ciyaartooyga douglas bire Beera oo hadda dhaawac uga muuqan naadiga waxaa sidoo kale la rajaynayaa in naadigu ay fasaxaan oo qaab ama ahaan ay ku fasaxaan Muniir El Hadadi iyo Sandro Ramirez oo labaduba weerarka ka ciyaara kana mid ah ciyaartoyda da'da yar ee naadiga kubadda cagta Barcelona waxaa la rajaynayaa Alex Vidal iyo Arda Turan in naadigu ay dhowaantan usoo laabtaan naadiga Santosna waxa ay ku eedeysay naadiga Barcelona in ay weli ay ka meermeerayso in ay siiso laba milyan oo lacagta yuuraha oo naadiga Barcelona laga rabo inay bixiso taasoo ku aadan saxiix ciyaartooyga Neymar oo naadiga Santos hore ugu ciyaari jiray labada kooxood ayaa ku heshiiyey in lacagtaasi la bixiyo hase yeeshee Santos ayaa hadda sida ay ku eedeynayso naadiga Barcelona waxa ay ka wareegaysaa in lacagtaasi ay bixiyaan Barcelona weli kama ayan hadlin eedo cusub ee naadiga Santos ka soo yeertay ee wadanka Brazil dhegeystayaal xubintii ciyaaraha waa naga intaa
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay jamaal axmed cusmaan bal heeso ayaad dhegeysanaysa ee heestee dhegeystayaashan usoo xushay dandaruyo heesta hadda dhegeystayaasha dhegahooda kusoo dhacaysa waa heesta jaceylka kasikaani siri laakiin ma suuragalaysaa layiruule mugta fanaanka jaceylka kasikaani siri ah xuseen shira ayaa ku luuqeynaya ee jooqlana laxanka yuu saaray bal aanu dhegeysanno adiga iyo aniga dhegeystayaashuba
jacaylka ka sikaanisiri ma soconaysaa layiri siriiqda ka baxbaanisiri maba siinaysaa layiri kusayri badaanisiri sidaa maaha layiri jacaylka ka sikaanisiri ma soconaysaa layiri siriiqda ka baxbaanisiri maba siinaysaa layiri sayre badani sidiyo sidaa maaha la yiri seeseji ayaani siri sarigaa la yiri see hatay dhumaani siri saqartaa maqlaybaa la yiri sitaa lubaxbaani siri sirtaa gartaybaa la yiri صحيح قلب بعيد عنها حال بانكا سيليا sole qasliman maalina qa'a sidii hore i ahaa sole qasliman maalina qa'a sidii hore i ahaa asami ruuxii dugsada qasadkiisa mawaaye saxya qalad wixii dhacana xaal baan ka siinayahay sole qasliman maalina qa'a
yaa salaam isa seeja ayaan is yidhi sariigo ayaa la yidhi xaal baan ku siinayaa sule qoysaman sidii hore io ahow erayaa ku dhacay miya heesta waad ujeedaa danduriyo ee fanaanku aad buu ugu faryaraystay dhab ahaantii qaabka loogu luuqeynaya heesta waxaan filayaa inaad si aad ah laftigaada ugu iyo raaxaysatay muusiga sidaa loo raaxiyey heestaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa idaacaddayadii saaka oo si wada jir halkan ay idinkugu daadihinayeen anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo ibraahim xasan daandurey tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan kaga tegaynaa sidaas isma qaldam xiisa la nabadgeliyo
sadkiisa ma waaye saxiya qalad
This program has come to you from the Voice of America, Washington.